habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada caawa iyo dunidoo idinkaga imaanaysa washington maarso waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waa habeennimo khamiis ah waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadaheynaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ah ee v o edana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o edo toddobaadkan ku saabsan ramadaanka iyo xaaladaha amni nololeed ee magaalada muqdisho
halkan hadda aan fadhinno waa bartamihii magaalada gaar ahaanna waddada makal mukarama goordhow waxaan ka soo baxnay taraawiixdii alxamdulilah jawigu waa deggan yahay ramadaankanna waxaad mooddaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale haddii la yidhaahdo ramadaankii hore kolley waddooyinka waa xirnaan jireen cabsi baa jiri jirtay
waxaa qodobada kaleed dhegaysan doontaan ka mid a xiisad ka taagan xarunta gobolka tigrey ee dalka ethoobiya halkaasi oo laga cabsi qabo dagaal dhex mara kooxo iyagu laba ah oo ka wada tirsan ama ka wada tirsanaan jiray kooxdii t p l f xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka dacwad oogayaasha heerka federaal ee dalka biljimka ayaa khamiista maanteeta ah waxa ay ku dhawaaqeen in la xirayo dhowr qof oo looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen baaritaano musuq maasuq oo galay oo lala xiriirinayo baarlamaanka yurub iyo sidoo kaleeto shirkad laga leeyahay dalka shiinaha warbaahinta gudaha ayaa warinayso inay jiraan warar baahsan oo ku salaysan in ay shirkadda hawai ee laga leeyahay dalka shiinaha ay sharci dejiyaasha midowda yurub ay laaluushtay xarigga mudanayaashan ayaa yimid iyada oo baaritaano uu sameeyey wargeeska lasor la yidhaahdo iyo warbaahinada kaleetee dalkaasi kuwaasi oo u ololeynaya sidii shirkadaasi isgaarsiinta shiinaha ee looga shakisan yahay inay laaluushka siisay xubnahaasi baarlamanka ka mid ah loo horkeeni lahaa sharciga ilaa iyo boqol askari oo ka tirsan baarlamaanka heerka federaal ee koob iyo labaatan goor ayaa waxa ay sameeyeen baaritaano ay ku sameeyeen braslis flandris walonia iyo sidoo kaleeto burtuqal xafiisyada dacwad oogayaasha ee heerka federaal ayaana amrarkaasi bixiyey dadka la tuhunsanayaasha ah ayaa su-aalo la xiriira eedeymaha loo jeedinayo ee musuq maasuq la weydiinayaa iyadoo la doonayo in si weyn wararka laysla dhex maraya ee eedeemahaasi ku salaysan musuq maasuqa la musuq maasuqee xubnaha baarlamaanka yurub ee shirkadaasi shiinaha laga leeyahay laga salgaaro xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa arbacadii waxa uu sheegay in uu bilaabayo dib u eegis qoto dheer oo lagu sameynayo hay-adaha caalamiga ah si markaasi kor loogu qaado waxtarkooda loona dhimo qarashaadka xilli ay la tacaalayso qaramada midoobay xaalad dhaqaale oo sii xumaanaysa waxa uu sheegay hindisahan oo loo bixiyey u n a d maadaama qaramada midoobay sanadkan ay u dabaaldegayso sanad guuradii sideetamaad ee uu doonayo in uu ballaariyo islamarkaasina uu markaa dardargeliyo dib u eegistii ugu habbooneed uguna horreysay muddadaasi siddeetanka sano oo qaramada midoobey ay soo jirtay iyo gaar ahaan intuu xilka la wareegay sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii in lagu soo rogo si hay-aduhu ay u noqdaan kuwo waxtarkooda la kordhiyay ayaa la yidhi islamarkaasina qarashaadkooda la dhimo xogayaha guud ma uusan bixinin faahfaahin ku saabsan in lacagta qarashaadkii badbaadinta ee loogu talagalay shaqaalaha iyo shaqaale dhimista timid ay saameyn ku leedahay balse waxa uu xusay inuu si deg dega u bilaabi doono gaar ahaana meelaha uu awooda saarayo halka islamarkaasina meelaha uu awoodo uu xooga saari doono ayaa la yidhi halka arrimaha kaleetana ay u baahnaan doonto go-aanka gaaris ay qaadan karaan boqol sagaashan iyo saddexda dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay inay go-aanka gaaraan hindisahaasi waxaa hormuud u noqon doona guddi ka kooban afar iyo toban xubnood oo ka tirsan qaramada midoobey ayaa la yidhi guteres ayaa si cad wuxuu u sheegay in guddigani uusan noqon doonin mid ka mid ah dodge waaxda uu markaasi madaxweynaha dalka maraykanka ninka uu u magacaabay maareynta dhaqaalaha maraykanka ee alan mask uu hogaaminayo taasi oo shaqaale shaqada ka fariisisay kumanaan shaqaale ah oo iyagu gudaha dalkan maraykanka hay-adaha kala gedisan iyo wasaaradaha ka shaqaynaya gaar ahaana si markaasi dabadher dabagal dheer ay dowladda ugu sameyso arrimaha qarashaadka iyo waxtarkooda xiisad xooggan ayaa ka dhex taagan kooxaha iska soo horjeeda ee gobolka tigrey ee waqooyiga ethoobiya xilli faransiisku uu markaasi uga digay muwaadiniintiisa inay halkaasi aadaan tigreya waxa ay ahayd goob ay dagaalo halakeeyeen qarnigan gaar ahaana laga soo bilaabo sannadihii labadii kun iyo labaatankii ilaa labadii kun iyo laba iyo labaatankii waxaana lagu xusay sidaasi in ay galaafatay dad tiradoodu ay gaarayso khilaafaadkaasi lix boqol oo kun oo qof dagaalkaasi waxa uu dhex maray ciidamada gudaha ah iyo sidoo kaleeto kuwa heerka federaale etoobiya oo ay garab siinayaan maleeshiyaad xulufo la ahaa iyo sidoo kaleeto ciidamada dalalka dariska la ah ee sida eritrea ay ka mid tahay inkastoo heshiiskaasi nabadeed la gaaray bishii november sanadkii labadii kun iyo laba iyo labaatankii haddana gobolku weli ma uusan helin xasilooni xoogan waxaana sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda ee dhinacyadaasi ayagu ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa ay markaasi siyaasi rugcadda ah ee kasoo jeeda tigreya ay xirtay ay u magacawdaan raahda iga raalli ahada dhegeystayaal halkaasi inuu hogaamiyo maamul kumeel gaar ah waxa uuna wajahayaa loolan uga imaanayo xulufadiisii hore gaar ahaana hogaamiyaha xisbiga ama jabhadda xoreynta shacabka tigrey ee loo soo gaabiyo magacooda t p l f waxaa dhinaca kaleta talaadadii ciidamo daacad u ah ay dhinacyadaasi la wareegeen gacan ku haynta magaalada editrat ee magaalada labaad ee ugu weyn ah isla gobolkaasi warkii dunidoon idiin akhriyane waa naga intaa aan ku bilowna ee dagaal ayaa laga cabsi qabaa in uu dib uga qarxo gobolka tigrey ee dalka ethoobiya sida warkaba aad ku maqlayseen halkaasi oo isku hayaan laba kooxood oo iska soo horjeeda oo mar xulufa ahaan jiray dagaalka gobolka ee u dhexeeya dowladda abiy axmed iyo jabhadda t p l f ayaa joogsaday sanadkii labadii kun iyo laba iyo labaatankii kadib markii tobannaan kun oo dad ah ay ku dhinteen dagaalkaasi malaayiin kaleetana lagu barakiciyey dagaalkaasi ayaa waxaa ka abuurmay xiisado haatan jira oo gobolkaasi ka muuqanaya oo u dhexeeya t p l f ta xubno laba ayaga ka tirsan ah oo laba garab u kala saftay haddaba warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee f b waxaa soo koobaya axmed cali sheekh xiisado xooggan ayaa ka dhex taagan kooxaha iska soo horjeeda ee gobolka waqooyiga etoobiya ee tigray xilli faransiisku uu uga digay muwaadiniintiisa inay halkaas u safraan tigray waxa uu ahaa goobta mid ka mid ah dagaaladii ugu burburka badnaa qarnigan kaasi oo socday intii u dhexaysay ilaa waxaana lagu qiyaasay in uu galaaftay nolosha ilaa lix boqol oo kun oo qof dagaalkaasi waxa uu ka dhex dhacay ciidamada maxalliga ah iyo dowladda federaalka etoobiya oo ay taageero siinayeen maleeshiyaad xulafala ah iyo sidoo kale ciidanka dalka dariska la ah ee eritreya inkasta oo heshiis nabadeed la gaaray bishii nofembar haddana gobolka weli ma helin xasilooni waxaana sii xoogeystay khilaafaadka u dhexeeya kooxaha iska soo horjeeda bilihii lasoo dhaafay dowladda federaalka ayaa gitaajo reeda oo ah siyaasi rugcaddaa ah oo kasoo jeeda tigrey u magacaawday inuu hogaamiyo maamul kumeel gaar ah balse waxa uu wajahayaa loolan uga imaanaya xulafadiisii hore gaar ahaan hogaamiyaha jabhadda t b l f debretsion gabre michael talaadadii ciidamo daacad u ah debretsion ayaa la wareegay gacan ku-heynta magaalada adigrad oo ah magaalada labaad ee ugu weyn tigrey xiisad ayaa mar kale ka taagan magaalada shacabka waxa ay ka baqayaan in dib loogu laabto waayihii mugdiga lahaa ee dagaalka ayuu a f b u sheegay qof degan magaalada balse codsaday inaan magaciisa la shaacin gitaajo ayaa amar ku bixiyey in shaqada laga joojiyo saddex jenaraal oo ka tirsan ciidamada difaaca tigre isagoo oo ku eedeeya kooxda kasoo horjeeda in ay doonayso inay gebi ahaanba la wareegto tigre sida uu ku sheegay waraysi uu siiyey warbaahinta tigrey mass media agency arbacadii wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa digniin rasmi ah u dirtay muwaadiniinteeda iyadoo tiri iyada oo la eegayo iska hor imaadyada ka socda tigre gaar ahaan adikraad iyo caasimadda gobolka ee makele dhammaan safarada gudaha tigre waa laga digayaa wasaaradda ayaa sidoo kale ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan tigrey inay kaydsadaan sahay deg deg ah sida cunno biyo dawo iyo shidaal haddii loo baahdo islamarkaana ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah maamulka gitaajo ayaa arbacadii dowladda etoobiya ka codsaday gargaar lagama maarmaan ah balse faahfaahin lagama bixin waxa ay dalbanayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay adis ababa ayaan weli ka hadlin arrintan bishii februaayo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa ka dhawaajiyey in dadka reer tigrey weli ay ku nool yihiin cabsi iyo ergagax iyaga oo ka baqaya suurtagalnimada dagaal mar kale dhaca sidoo kale faransiiska ayaa uga digay muwaadiniintiisa safarro aan daruuri ahayn oo ay ku tagaan gobolka waqooyi ee cafarta oo xuduud la leh eritrea xilli ay sare u kacday xiisadda u dhexaysa labada dal ee ku yaala geeska afrika
warbixintii wakaaladda wararka e f b ay qortay oo axmed cali sheekh uu noo soo koobayay ayay taasi ahayd fiid wanaagsan rabadaan mubaarak oo afur wanaagsan intiina nagala socoto bariga afrika dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacaddeenna fiidnimo dagaalka ruushka iyo u dhexeeya yukrein ayaa xagga sare kaga jira ajandayaasha shirka maanta oo khamiisa gobolka kubek ee dalka kanada uga furmaya wasiirada arrimaha dibadda ee toddobada wadan ee warshadaha ku horumaray dunida ee laisku yiraahdo g shirkaasi ayaa imaanaya iyadoo ay socdaan dadaallo la doonaya in lagu xaqiijiyo in xabaj waarta la kala dhex dhigo ruushka iyo yukrein caashe ibraahim aadan ayaa waxa ay ka wareysatay arrimahan wariyaha v o e da maxamed colaad xasan caashe aad baad u mahadsan tahay shirkan g wadamada la isku yidhaahdo toddobada ah ayaa ka qaybgelaya oo afar ka mida ay yihiin yurub waa dalka talyaaniga ingiriiska faransiiska iyo germany iyo weliba saddexda wadan ee kale ah jaban maraykanka iyo canada marka laga reebo jaban toddobada wadanoo kale lixda wadanoo kale waxay ku jiraan gaashaanbuurta nato marka waa shir aad muhiim u ah waana dalalka xagga dimuqraadiyadda ku horeeya ama u ololeeya maaragtay galbeedka reerka iyo jaban oo iyagana xulufo la ah marka xulufadan ayaa maaragtay halkaa ku shiraya shirka laba maalmood buu soconaya magaalo ku taala cobek gobolka la yirahdo ee dalka canada aanu dariska nahay ayuu ka dhacayaa marka labada maalmood oo socda ayaa sidaad sheegtay ajandaha ugu weynna wuxuu yahay dalka ukraine xaaladiisa iyo waxa laga yeelayo tusaale ahaan waxaa laga hadlayaa oo ugu weyn waxa weeye arrinta ku saabsan sacuudiga shirkii ka dhacay talaadadii oo maraykanka iyo ukraine ay yeesheen oo maraykanka uu soo bandhigay qorshaha aad sheegtay ee maaragtay nabadda lagu dhex dhigayo ruushka iyo ukraine qorshahaasoo maraykanka uu soo jeediyey u soo jeediyey ukraine soddon maalmood in xabadda la joojiyo laakiin kubadda loo diray ama loo loo laaday xagga dalka ruushka oo hadda ay hortaallo putin inuu dhinaciisa ka soo jawaabo oo kubaddaasi dib u soo celiyo marka shirkan waa noocaas arrintaasi uu ku saabsan yahay caalamkao dhan baa indhaha looga hayaa waana shir muhiima oo dalalka ugu tunkaroon xagga warshadaha adduunyada iyo nato kuwooda ugu waaweyn ay yeelanayaan marka go'aamo noocee ah ayaa la filayaa inay ka soo baxaan kulankan labada maalmooda ee dalka kanada ka dhacay
caasho kulanka mar horeba wuxuu kusii bilowday xiisad iyo wuxuu ku bilowday doodo aada u xoogan dalka kanada oo kale oo shirka uu ka dhacayo isaga waxaa diiradda uu saaraya oo muhiim u ah canshuuro madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu kusoo rogay dalal ay xulafo yihiin oo kanada iyo mexico iyo midooda yurub iyo jaban ay ka mid yihiin marka kanadiyaanku iyagu doodooda waxay aada xoog ugu saarayaan oo rabaan inay meesha la tagaan arrinta ku saabsan canshuuraha lagu soo rogay waxyaabihii kanada ay usoo dhoofin jirtay maraykanka wadamada yurub iyagu waxaa ay xoogga saarayaan oo muhiimad weyn u leh sida laga yeelayo arrinta ukraine waxay aaminsan yihiin in maaragtay arrinta ukraine aanay lug badan hadda ku lahayn oo maraykanka keligii uu riixayo waxay rabaan inay ballanqaadyo ka helaan dalkan maraykanka oo ku saabsan waxa laga yeelaya heshiiska ukraine iyo ruushka dhex maraya waxay rabaan inay ogaadaan waxa uu heshiiskaasi noqon karo inkastoo ay soo dhoweeyeen haddana si taxadar leh ayay uga baqayaan waxa cawaaqibku noqon kara waayo waxa ay leeyihiin ruushkiiyo maraykanka aada isugu sii dhowaanaya madaxweyne donald trump wuxuu sheegay oo uu ku dhawaaqay in uu doonayo in lagu soo daro dalka ruushka G7 oo laga oo laga dhigo G G8 marka eh, hore ugu jiri jiray Ruushka laakiin 11 sano ka hor ayaa laga saaray markii uu ku duulay dalka Ukraine een, een, een, gobol ku yaalo la yidhaha Crimea ayaa laga saaray Ruushka een, G- G8 marka saas ayay G7 ku noqdeen marka Donald Trump wuxuu leeyahay G8 ha laga dhigo oo ha lagu soo celiyo Ruushka marka isu soo dhawaanshaha xoogga leh ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Ruushka ayay ka baqayaan dalalka Yurub waatii mar horena uu ma- eh, Donald Trump yiri waa inaad ammaankiina iyo lacagaha ku baxaya Een- culayska Mareykanka aadan saaran inaad qayb ka bixisaan Een, waxaad ka warantaa marka een, dalka canada gaar ahaan een, quebec maxay wadamadan g seven ama g toddoba ay ku doorteen in kulankooda ay halkaasi ku qabtaan ma ujeedaa jirta Een, casho wadamadan waa xulafo saan kuu sheegay een, nato ayay eh, ka wada tirsan yihiin eh, marka laga reebo jaban Een, yurub mo- marar badan bay ku shireen een, arrimo badan bay qodobo badan bay ka soo saareen laakiin marka waxaa loo soo dhoweeyey maraykankii baa loo soo dhowaaday Een, een, xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark rubio ayaa lagu casuumay waxay doonayaan inay ogaadaan eh, awoodda uu leeyahay siya- fulinta siyaasadaha arrimaha dibadda iyo waxa een, est- eh, wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ay ka qaban karto walaaca ay qabaan eh, iyagoo markaa eh, ka baqanaya sidaan kuu sheegay hadalka donald trump ee ku aadan arrimaha ruushka iyo go'aamada ka soo bixi karaya marka een, waxay u doorteen dhowdhowaanshaha maraykanka u dhowdaha waa midda koowaad midda labaadna cobek oo maaragtay faransiiska aad u doorbidaya oo kulankan riixayay Eh, waana gobol faransiiska looga hadlo Eh, arrin kale oo iyadana muhiim waxay tahay canada oo hadda iyadana aan culays badan uu ka saaran yahay eh, waddanka oo saamaynta ugu adag eh, ama ugu badan eh, canshuuraha maraykanku soo rogay uu- uu uu gaarsiinayo Eh, xulafada dhowna leh maraykanka marka la eego nato iyo derisnimada ayaa isna eh, eh, kulankan eh, eh, dhinaca ka riixayay oo rabay in copec lagu qabto oo lasoo dhoweeyo dooda maraykanka si aana u noqon dood un laga fiirsanayo telefishinada laakiin saraakiisha maraykanka ee arrimaha dibadda ay awoodi karayaan inay si fudud ku gaaraan oo maaragta ay kaga qayb galaan Een, maxamed waxaan ognahay in een, qaabka loo wajahayo joojinta colaadda ka taagan dalka ukraine in eh, dalalka yurub iyo maraykanka ay isku maandhaafsan yihiin marka mar haddii hadda kulankan ay isugu yimaadeen ma laga yaabaa inay isku soo dhowaadaan oo ay mowqif midaysan oo suuro gelin kara ugu dambayntii in dagaalka ukraine la joojiyo ay ka qaataan kulankan labada maalmooda Eh, casho eh, weli ma kala cadda dadka wax falanqeeya siyaasadda een, een, een, adduun- adduunyada ama gobolka ama arrintan ku saabsan ukraine dagaalkeeda iyo iyo iyo- iyo ruushka waxay leeyihiin waxaa dhici karta in maaragtay eh, laisu soo dhowaado eh, iyagoo rajo ka dhigaya shirkii ka dhacay sacuudiga talaadadii ee maaragtay maraykanka iyo ukraine ay yeesheen ee xabajoojinta eh, lagu eh, maaragtay ukraine ku aqbashay marka waxay leeyihiin bilow baa jira laakiin bilowgaas baanu doonaynaa inaan wax ku dul dhisno oo horumar kale la sameeyo oo maaragtay annaguna aan ballanqaadyo ka helno maraykanka dhinaciisa iyo een, ruushkana aan ogaano halka uu ka taagan yahay arrintan marka eh, weli jawaabta ruushka ayaa wax akiraysa Ruushka- ruushka oo aan soo jawaabin oo aan maaragta arrinta ama aqbalin ama diidin eh, yurubiyaanku go'aan eh, degdega ma gaari karaan haddii go'aamadooda ay soo saaraanna ma hubaan in maraykanku ku raacayo in kale marka waa waxaa jira eh, is- een, khilaaf iyo Waa tahay.
kala jab kala jab ka dhexeeya xulafo dalal ahaan jiray oo hadda isku haysta arrimaha siyaasadda waa adduunyada tahay
maxamed colaad xasan oo caashe ibraahim aadan u warramaya ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee bandhiga v o eda waxaa kusoo diyaariyay magaalada muqdisho soona jeedinaya wariyahayaga cabdicasiis axmed barrow
kulanti wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa idila socodsiinaya toddobaadkan anigoo ah cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho guud ahaanba barnaamijka waxaan si gaar ah ugu eegi doonnaa xaaladda nolosha dhaqaalaha iyo amniga bishan barakaysan ee ramadaan ee magaalada muqdisho waxaynu ka eegi doonnaa dhinacyadaasi barnaamijka innagoo si gaara isku dul taagi doonna sawir gaarana ka bixin doonna nolosha caasimadda muqdisho soo dhowaada meel kastoo aad joogtaan صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
halkan waa masaajidka cali jimcaale ee magaalada muqdisho dad kumanaanah ayaa ku oogaya salaada taraawiixda habeen walbana yimaada waxa ay ka faa'iidaysanayaan qiimaha bishan ay u leedahay muslimiinta ramadaanku waa bil cibaado waa bil dadka muslimka ah ay isku naxariistaan waana bil aad loo akhriyo qur-aanka kariimka ah goobtan oo ah masjidka cali jimcaale iyo masaajidda kale ee caasimadda soomaaliya aad ayaa loo buuxiyaa qof walba waxa uu u arkayaa fursad cibaado oo hor taalla balse uusan ogayn in mar kale noloshiisa ay soo mari doonto salaadda marka laga soo baxo inta badan dhallinyaradu waxa ay yimaadaan maqaaxiyaha lagu caweeyo iyaga oo aan qabin wax baqdin ah oo la xidhiira dhinaca amniga ayay ilaa iyo oogga waaberi isaga sheekaystaan saacaddu waa koob iyo tobankii habeennimo waxaan taaganahay meel dacalka ka ah waddada maka almukarama gaar ahaan dhinaca degmada hodan magaalada aad ayay u camiran tahay ma moodid inaad xilli dambe joogtid indhahaygu waxay qabanayaan dad aad u badan oo maqaaxiyaha fadhiya gaarigacamo ay saaran tahay qudrad sida cambaha muuska liinta iyo cinabka ayaa ii muuqanaya waddada waxaa si tiro badan u maraya gaadiid kala duwan waxaan ugu badan ee arkayana waa mootada bajaajta waan yaro dhaqaaqayaa si aan ula sheekaysto dhowr dhallinyaro ah oo meel dhinaca waddada ka ah kuraas ay u taallo kuna shaaxaya ramadaan wanaagsan magacaada iigu bilow barro aad baa umahadsantahay magacaygu waa maxamed cali siyaad
maxamed cali siyaad muqdishoaad joogtaa waxaan fadhinaa goob shaaxa lagu cabo xilligan oo ay wakhtigu uu yahay tobankii koob iyo tobankii koob iyo toban daqiiqo oo habeennimo weliba bal waxaad iiga warrantaa maanta ramadaankaadii siday ahaa iyo caawa intaba alxamdulilah aad baad u mahadsan tahay barrow ramadaanku maanta jawiga aad buu u wanaagsanaa wuuna iska qabowgaa halkan hadda aan fadhinno waa bartamihii magaalada gaar ahaanna waddada makal mukarama goordhow waxaan ka soo baxnay taraawiixdii alxamdulilah jawigu waa degan yahay ramadaankanna waxaad mooddaa ramadaankii hore inuu wax badan ka duwan yahay dhinaca amniga oo kale haddii la yidhaahdo ramadaankii hore kolley waddooyinka waa xirnaan jireen cabsi baa jiri jirtay balse ramadaankan ramadaankii hore wuxuu kaga duwan yahay jawiga magaalada waa caadi isu socodka waa caadi goobihii ganacsiga dhallinyaraduna sidoodii bay u baashaalayaan marka xagga cimilada bal ka sheekee cimiladu wallaahi aad buu u qabowdahay ramadaankii hore kulayl baa jirayo aad baa loo caban jiray laakiinse ramadaanka waxaa moodaaba dee mararka qaar waxaa is leedahay ramadaan amaysa ahaynba siduu jawigu u qabow yahayo jawigu u degan yahay marka asxaabta oo ujeedda hadda nala fadhisa markaan taraawiixda ka soo baxna halkaan iska soo fadhiisannaa halkaanaan ku cawaynaa ilaa toddoba saac ilaa siddeed saacaan gaarnaa alxamdulilah arrimaha siyaasadda waxyaaba badan baan iska waraysannaa marka xilli dambena waa gaarnaa in la dhafro inta badan dadku maysa aqoon laakiin hadda waxay muqdisho muujinaysaa xilligan in ay fiitaaba sida dadka magaalada u socdaan iyo sida loo ganacsanayo kale maxaa isbedelay dhaqankan isbedelayaa soo kordhay
dhaqankan isbedelay waxaa keenay kolley amnigaa keenay midda koowaad tan labaadna waxa ay tahay dadku inay marba marka ka dambayso ay sii ilbaxayaan waxaa kaloo keenay dhaqankan in ay soo baxeen ama la helay goobo ganacsi oo afar iyo labaatan saac furan oo habeenkii lagu caweeyo oo dee siddeed saac sagaal saac haddii aad soo baxdid magaaladu dee inay habeen tahay inay maalin tahay siaa ku galagaratid way adkaanaysaa marka muqdisho isbeddel weyn baa ka muuqda maasha allah
bal xagga maciishadda intaad ka war hayso maxaa isbeddelo ku dheer
maciishaddu niya wallaahi koley xaalku maciishaddu ma sahlana waxyaaba badan baa isbeddelay xataa dee goobihii ganacsiga laftigooda isbeddel baa ku yimid oo xagga maciishadda marka waxaa moodaa sidii hore xoogaa inay sarakac uu jira baad moodaa marka markay dhinaca maciishadda aan eegno weliba annagu dhallinyaraa nahay inta badan waxaan ka dareennaa dee cabitaanka iyo kafayga iyo shaaha ayaa ka dareennaayo iyaguna isbeddel baa jira
soo dhow magacaada saddexanigu bilow magacaygu waa ciise cabdi ciise waa koob iyo tobankii habeennimo waxaad fadhisaa meel ka mid a waddada maka almukarama bal waxaad iiga sheekaysaa caawa afurka kadib sidee noloshaadu ahayd alxamdulilaah jawi waa degan yahay si wanaagsan ayaan ku afurnay halkan waxaan ku fadhinaa tiim badan oo saaxiibbadeeda ah qaarna aan taraawiixda iskala soo baxnay qaarna ay soo lugeeyeen si ay u qaataan jawi wanaagsan halkan shaahan hadda ku cabnay alxamdu lilaah ilaahaya ku mahadsan ee, soonka annagoo caafimaad qabna na soo gaarsiiyey welina waa noo dhiman yahay waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan insha allah aan ku ciidino waa tahay marka aad barba dhigto ramadaanadii hore lasoo dhaafay iyo ramadaankan wax ay ku kala bedelan yihiin hal iyo laba aad noo sheegi karto ma jira Een, marka la yidhaahdo een, xagga kulaylka marka la yidhaahdo ee, waxaad waxaad moodaa in een, hadda uu qabow yahay ee, ramadaankan Een, laakiin ramadaanadii hore ee aan soo marnay waxay ahayn xilli kulayla inkasta oo goor dambe uu roob uu yimiday Een, jawiga sida kale waa alxamdulilaah oo hadda waxaan dareemaynaa nabad waxaan dareemaynaa inaan een, dhammaanteen aan wada caweyno oon halka aan soo fadhiisanno ayadoo aysan jirin een, wax cabsi ah laakiin ramadaanadii hore waxaa jiray een, een, maxay ahatay een, ammaanka magaaladu oo waxay ka jijireen laakiin hadda jawi waa degan yahay alxamdulilah waa koob iyo tobankii habeennimo xilliyadan oo kale inta badan dadku guryahooda kala aadi jireen waa seexan jireen laakiin hadda waxaad moodaa in eh, siddeeddii habeennimo ama toddobadii habeennimo la joogo kale maxaa isbedelay maxaa sidaan dhan loogu soo jeedaa silada axmar Ee, sanad waliba markii la gaaro hadda waxaan ku jirnaa labada kun labaatan iyo shanta Een, waa ka bedelan yahay ee, sanadihii hore sanadihii hore waxaa jiray een, dhanka ammaanka dhibaatooyin badan ayaa ka jiray laakiin hadda jawigu waa caadi waana sababta keentay in aniga iyo saaxiibadeen aan halkan aan wada fadhiisanno halkan aan ku shaaxno wakhti badanna aan ku qaadanno sidaad aragtaanna een, halkan waddada dhinaceeda ama meel kasta oo biibita ah ama sharaab lagu iibiyo saax- dadka dhan way wada fadhiyaan sababtana waxaa keenaya waxay tahay inaysan jirin hadda wax cabsi ah ee, taas ayaana suurto gelisay in dadku ay xilligan ay soo jeedaan waxayna dadku ay sugayaan ilaa laga gaaro saxuurta iyo wixii ka dambeeya adiga imisaad seexataa habeenkii oo kale aniga marbasi ayaan seexdaa Een, inta badan waxaan seexdaa ee, markii aan saxuurto ee, tobanka ama afarta habeenimo saa u taqaanid walba. xillidaas ayaan jiiftaa madaa wanaagsan wanaagsan cabdicasiis Eh, magacaadoo saddexanna igu bilow
magacaygu cabdishukuur maxamed xasan Eh, cabdishakuur waa s- eh, koob iyo tobankii daqiiqado xilligaan aan muqdisho joogno bal waxaad iga warantaa ramadaankaada maanta sida u ahaa
Ee, cabdicasiis mar kale ramadaan wanaagsan si aad la socoto waa xilli aqbarkii lagu sii dhowaanayo Ee, ramadaanka si wanaagsan ayuu maanta iyo maalmihii aan soo dhaafayba si gaar ani igu ahaa isu guudba marka si wanaagsan ayaan u ramaysan ramadaanka uu noo yahay
bal iiga waran eh, ma ramadaankan aad muqdishoad ku soonta markaad barbar dhigto ramadaanadii kale maxaa isbedelay
Ee, ramadaankan ramadaanka hore wuxuu kaga duwan yahay ama kuwii aan soo dhaafniba markaan u eegna dhinacyada ee, amniga nabadda muqdisho hadda ramadaanka wuxuu maraya caawa si aad la socotid ee, saddex iyo toban saddex iyo tobankii habeen ee maalmoodaan soo soonnay si nabad ah ayay dadka reer muqdisho ku soomeen laamaha amniga ee soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga ee v o e da u sheegay in wakhti badan oo dheeri ah ay ku bixiyaan sugidda nabadgelyada muqdisho taasina ay abuurtay kalsooni dheeraad ah oo ay heleen shacabka iyagoo laamaha amnigu ay hoosta ka xariiqeen in la isku hallayn karaa xilligan nolosha caasimadda dadku waxay hadda si ballaaran ula shaqeeyaan ciidamada amniga sugaya sida uu ku doodayo cabdifitaax aadan oo ah afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya
ammaanka caasimadda guud ahaan ee, jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayay xuduud u tahay Ee, waxaana ku nool ee, dad dadka ugu tira badan ee magaalo ku noolaada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Ee, laamaha amniguna ammaanka iyo sugidda kaalin mug leh ay ka qaateen in laamaha amnigu ee, ay ku guuleysteen waxaa ku caddaynaysa dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada muqdisho ee, waagii hore hadday habeen iyo maalin kale lahaan jirtay hadda habeen iyo maalin ma kala laha oo waxaa arkaysaa toban saac habeenimo dadyow suuqa ka adeeganaya subermarketyada jooga biibitooyinka fadhiya taa waxay kaalinta caddayn kaalinteedii caddaynaysaa ama marag muujin buuxda u tahay in ammaanka caasimadda uu boqolkiiba eh, siddeetan soo hagaagay waxaa harayna ay labaatan yar oo ay tahay degmooyinka fogfog ee xuduudaha la leh gobolada kale oo hadda ay ciidamada amniga oo isku duuban hadday ahaan lahayd ciidanka booliiska soomaaliya hadday aan lahayd nabad sugidda iyo hadday aan lahayd booliis militaar oo gacan siinaya Ee, labadaas hay-adood oo ku shaqo leh gudaha amniga amniga gudaha ku shaqada leba Ee, waxaana oran karaa ammaanka muqdisho waa la isku halayn karaa magaalooyin waaweynaa jira oo dhacdooyin kuwayna ka badan ay ka dhacaan balse shacabka oo fikir ahaan isbedelay iyo laamaha amnigoo la yimid istaraatiijiyad ammaanka lagu sugo aada u xeelad saraysa iyo dadka magaalada muqdisho ku nool oo dareemay noloshu inay furo u tahay ammaanka oo gacan siiyey ciidanka waxaan oran karaa sanadkan iyo sanadkii hore inaysan bulshada magaalada muqdisho isku mid ahayn sanadkan ciidanka iyo bulshada waaba isku duuban yihin deegaan kasta oo aad tagto ciidanka iyo bulshadii wada shaqeynaya gacanay siinayaan jidadkay furayaan marka horumarkaas ayaa jiro oo ay shacabka soomaaliyeed nabadoodiina ku timid ciidankuna ilaahay la garab galay in ammaanka magaalada muqdisho noqdo ammaan laisku haleyn karo cabdifataax waxa uu mar kale isbarbardhig ku samaynayaa kala duwanaanshiyaha xaaladda amni ee ramadaankii hore iyo bishan soonqaad ee hadda lagu jiro kala duwan yihiin magaalada hal sana waxay samaysay horumar aan oran karo waa horumar la taaban karo muuqda haddii aa leh dhanka dhismaha haddii aa leh dhanka caafimaadka haddii aa leh dhanka waxbarashada haddii aa leh dhanka amniga in wuxoo dhan nolosha waxyaabaha nolosha aasaasiga oo dhan waa isku xiran yihiin caafimaadka amniga iyo waxbarashadaba waxaan oran karaa magaalada muqdisho sanadkan waxaa galay dhismihii ugu badnaa sidoo kale magaalada muqdisho waxay yeelatay degmooyin cusub oo sanadkii hore aana jirin oo sanadkan kusoo biiray oo ilaa saddex degmo ah kuwaasoo ogol xuduud noo ahaa oo degmooyinka gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose isku xira aan aan u isticmaali jirin laakiin hadda ayagii ka mid noqday gobolka banaadir oo ayaguna geynta iyo saldhig u sameyntooda iyo daadijinta amnigooda ay kaalin mugla ka qaadatay in kooxaha argagixisada ay kasii fogaadaan maadaama ciidamadii saldhig loo sameeyey degmada garis baalley tan kale daarusalaam saldhig loo sameeyey sidoo kale gubadley saldhig loo sameeyey dhinaca kale waxaa jira xaalad taban oo nolosha ah sida isbeddel dhaqaale oo sanadkan ay ku soomayaan bulshada caasimadda canshuuraha oo kordhay sicir bararka xagga raashiinka ah oo aad u badan iyo qulqulka lacagta oo aad u hooseeya sida uu sharaxayo doctor cabdisalaam warsame oo ah dhaqaalayahan baresara ka ah jaamacadda ummadda soomaalidu waxay ku jirtaa sanadiyada ugu daran ee lagu soomo sanad ka mid a oo sababsaday canshuur lasoo rogay lix sano lix bilood ka hor lasoo rogay taa oo bulshada iyo ganacsigaba saamaysay sidaa ka horeysana suuqyada in badan la xiray iyo weliba kaashiyariya qulqulka lacagta wax kala iibsiga oo oo aada u yaraaday oo dadka wax iibsan karaa u yaraadeen oo ganacsiga iyo waxyaa iyo iyo dadkuba ay maaragtay aada ugu doonaayeen oo ay sii raacday muxuu ahaay dhaqaalihii hay-adaha gaar ahaan u s aidku ay bixi jirtay oo ayadana la hakiyey iyo muxuu ahaay canshuurta faadka oo horu jiri jirin oo magaalada muqdisho gaar ahaan laga dhaqangeliyey taas oo iyadana cillado badan iyo maaragtay culasho badan soo kordhisay oo kuwa toos iyo kuwan toosaynba soo kordhisay iyo muxuu ahaay abaaraha oo roobkiioo baaqday oo dalagyadii iyo deegaankii saameeyey waxaaba isbiirsaday waxaa la dhihi karaa shacabku ramadaankan wuxuu kusoo galay ayagoo ilaahay leh laakiin aan loo maqnayn shacabka ku nool muqdisho waxa uu ramadaankan u yahay mid si gaar ah ay ugu soomayaan duruufo dhaqaale oo adag laakiin waxaa hubanti ah in amniga uu wax badan ka beddelan yahay sannado tegay oo gudbay waana xasuus gaar ah oo qof walba meel gaara ay ugu suntan tahay dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii bandhigga ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaana idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga muqdisho waxaan ku eegaya barnaamijka soonqaadka iyo weliba nolosha amniga iyo dhaqaalaha ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
bandhigaasi iyo barrow ayaad dhegaysateen halkaas uu idinkaga imaanayana waa idaacaddeenna fiidnimo ee v o a washington markanna kadib markii lagu dilay boqolaal qof oo xasuuq ka dhacay xeebta dalka suuriya lagu tilmaamay toddobaadkii hore dadka deegaanka ayaa sheegay in ay markaasi u dhaga nuglaanshiyahooda baaqyada baahsane cadaaladda lagu doonayo ay dowladda ka filayaan laakiinse sida herith murdock oo v o eda ka tirsan uu kaga soo waramayo degmada jabla falanqeeyayaasha ayaa sheegay in dhibaatada bini-aadanimo ee waddankaasi ka taagan ay sii kordhinayso xasilooni darrida ka jirta suuriya basaam mahna waxaa subaxnimadii jimcihii uu ku sugnaa hoygiisa asaga iyo labadiisa wiil markii koox hubaysan ay gurigiisa ugu soo galeen يعني احنا رفضنا انه نطلع من بيتنا الوحيد يعني انا وابن عمي وعائلتين waan diidnay in aan guryaheena ka guurno waxaan ka koobnayn reerkayga in adeerkay iyo aniga guriga ayay noogu soo galeen waxayna dileen in adeerkay iyo laba qoys oo kaleeto waxay soo weerareen guriga waxayna noogu hanjabeen inay qoorta naga gooynayaan waxay dhaceen wax kastaba lacag iyo baabuur bale boqolaal ruux ayaa lagu dilay halkan aagga xeebta ee suuriya isbuucii hore iyo mid kanba ayada oo qaar ka mida dhibanayaashuna ay kor u dhaafayaan tiro ahaan kun iyo afar boqol oo qof falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in in badan oo ka mida dilalka dadkaasi loo geystay ay ahaayeen falal aargoosi ah oo lagula kacayay keligii taliyihii hore ee dalkaasi ka arrimin jiray bishaar al asad kaasi oo xukunka laga tuuray horraantii bishii disembar eena dhaaftay qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ayaa waxay ahaayeen calawiyiin dariiqadii diimeed ee hogaamiyihii hore ee taliskiisa la burburiyey ee bishaar al asad laakiinse kama dhigna in laftoodu ay iyaguna ahaayeen kuwa horey u geysta xadgudubyo dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in dagaalku uu markii hore uu markaasi ka dambeeyey weeraro weeraryahanada taageersan bishaar al asad ay ku qaadeen dhinacyada kaleeto kuwaasi oo iyaguna geystay dilal baahsan charles lister waa madaxa hindisaha suuriya ee macadka bariga dhexe macadkaasi oo ah cilmi baare fadhigiisu uu yahay magaalada washington d c waxa uuna yiri a lid was, I think, quite surprisingly put on a boiling pot um, on December the 8th.
dabool ayaa sidaa filaya la saaray dheri aad u karkaraya disembar sideedeedii haddii ay jiri lahayd waxaa laga yaabaa in ay jiraan wax soo buriyey wax unbaa soo kiciyey dhammaan waxyaabahan qaabka daran waxaa kaleeto uu sheegay in hogaamiyaasha beelaha laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan calawiyiinta ay ugu baaqeen dowladda ku-meelgaarka ah in ay markaasi cadaalad samayso amjad al suudan waa maamulaha degmada jabla xaaladda amnigu aad ayay u wanaagsan tahay tan iyo imaatinkii ciidamada ammaanka iyo bixitaankii kooxaha hubaysan balse dhibaatada bini-aadanimo ee suuriya ayaa sii laba kaclaysay oo korortay sida uu sheegay lister waxaa saboolnimada baahsan ee dalkaasi ka jirta ay sii hurinaysaa xaaladaha bini-aadanimo ee ka jira halkaasi iyo kuwa ammaan darradaba بالنسبة للحل المستقبل لسوريا هو الحل السلمي بالتأكيد طبعا الحل السلمي بده يترافق مع الحل لل- xalka nabadda ayaa u fiican mustaqbalka suuriya laakiinse waa inuu xalkaasi la yimaadaa xal dhaqaale oo ay dadku helaan madaxweynaha ku-meel gaarka ee suuriya axmed al-shara ayaa sheegay in dowladiisu ay ciqaabi doonto dhammaan dadkii ka dambeeyey rabshadihii dhowaantan ka dhacay xeebta haddii qaarkoodna dadkaasi ay yihiin ayuu yidhi kuwo asaga taageersan waxa uu marin doonaa ciqaabta
weli waxaad dhegaysanaysaan washington oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waxaan idin leenahay mar kaleeto habeen wanaagsan doorashada madaxtinimo ee romania ayaa waxa ay ka taagan tahay qalalaaso kadib markii la baabi'iyey natiijada wareegii koowaad ee doorashadaasi oo lagu eedeeyey inuu ruushka farageliyey musharaxa midigta fog ee wadankaasi oo hogaaminaya codbixinta ayaa su-aalo laga weydiiyey baaritaanada socda iyada oo wadankuna uu isu diyaarinayo doorasho cusub oo dhacaysa bisha mey madaxa xafiiska bariga yurub ee v o eda marislof gongades ayaa warbixintan kasoo dirtay romania waxaa soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan elena lasconi waxay heshay codadkii labaad ee ugu badnaa doorashadii madaxtinimada ee romania ee sanadkii hore balse maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi ayaa baabi'isay doorashada kadib wareegii koowaad iyadoo lagu eedeeyey in ruushka uu farageliyey doorashada lasconi oo ka tirsan xisbiga safe romania union ayaa su-aal gelisay go-aanka maxkamadda iyadoo u sheegtay v o eda inay ku guuleysan karto wareegga labaad waxaan rabaa inaan arko caddayn waxaan u malaynayaa in qof kasta oo rumaaniya u dhashay uu rabo inuu arka caddayn sababtoo ah in ka badan sagaal milyan oo rumaaniyan ah ayaa codeeyey sannadkii hore qof walbaahina wuu niyad jabay oo wuxuu rabaa inuu arko caddayn aad bayna taasi u fududahay in la helo livia lenes mastiano ayaa baarlamanka wuxuu ku hogaaminayaa xisbiga u s r ee lasconi waxa uu sheegay in dowladda romaniya ay tahay inay raacdo tusaalaha moldova kadib doorashadii madaxtinimada ee sannadkii hore Moldova moldova waxa ay dhibaato la mid ah teena ka haysataa faragelinta ruushka ee doorashooyinka laakiin intaasi kadib hay-adaha sirdoonka marka ay sheegeen in ruushka uu farageliyo doorashada waxay baarlamaanka hortiisa keeneen warbixin siddeed iyo toban bog ah oo dhammaystiran caddayn adagna wadata innaga taa ma haysanno welibana waxaan bilaabaynaa ololo cusub sidoo kale toddobaadkii hore hay-adaha sharci fulinta romaniya ayaa su-aalo weydiiyey kalin georgesco oo si lama filaana ugu guulaysta wareeggii koowaad ee doorashada madaxtinimada ee bishii diseembar ee lasoo dhaafay georgesco oo ah siyaasi madax bannaan oo midigta fog ah ayaa lagu eedeeyey in ololihiisa dhaqaalaha ay wax isdaba marsanaayeen islamarkaana uu taageeray kooxaha faashiistaha ah hay-adaha ammaanka ayaa sii daayay kadib marka ay su-aala weydiiyeen waxaana lagu amray inuusan ka bixin dalka georgesco ayaa si adag u diiday eedeymaha loo soo jeediyey waxaan xornimo ku heli karnaa keliya haddii aan midowno nidaamka ayaa isku dayaya inuuna kala qaybiyo isagoo ujeedooyin xun leh laakiin tani wayna sii midaynaysaa moscow ayaa beenisay eedaha ku aadan inay faragelisay doorashada romaniya taageerayaasha georgesco ayaa socod ku maray bucharest iyaga oo ku eedeeyey dowladda romaniya faragelinta doorashada balse saraakiisha dowladda ayaa sheegay in joojinta doorashada loo baahnaa si dalka loo ilaaliyo golaha ugu sarreeya ee difaaca ayaa qaatay go-aanka ah in la shaaciyo qaar ka mid ah warbixinada sheegaya heleen wixii ku dhacay ololaha doorashada maalgelin sharci darro ah caddayn cad oo ah in hal tartamo uu helay codod badan oo aan cadaalad ahayn marka la barbar dhigo tartamayaasha kale christian berlovesco oo ah falanqeeyo siyaasadeed ayaa sheegay in joojinta doorashada aysan ahayn mid ku saabsan caburinta xorriyatul qowlka balse taa beddelkeeda ay ahayd caddayn muujinaysa qaladaadka maaliyadeed ee doorashada musharaxa midigta fog wuxuu ku dhawaaqay doorasho aanan wax qarash ah ku baxaynin iyadoo doorashada dib loo dhigay bisha mey musharaxiinta ayaa hadda haysta ilaa shan iyo tobanka maarj inay si rasmi ah ugu soo galaan tartanka doorashada
warbixintii wariyaha v o eda ee romaniya oo falastiin axmed iimaan ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydii iyo wariyaha v o eda ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhaktar cabdi faarax taan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud dhakhtarka bal marka hore ha ka hadla cayilka cudurrada uu keeni karo haddii aan la iska ilaalin
cayilka iyo cudurrada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn laakiin cudurrada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilku maxaan ku idhaha wuxuuna keenaa cudurro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale dhiikarka maxaan ku idhaha wadna xanuun inuu keeno wuxuu keeni karaa marka mid kasta siduu ku keeni karana la fiirinaynaa strog hadda waxaan lahaa sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqi waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqi waayo ilaa marka dambe uu sariir ku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo waa kan doctor cabdi faarax taana oo ka hadlaya waxaa keeni karaa maxaan ku idhaahaa inuu cunto uusan u aaba yeelin uu helo uu cuno wuxuu raba iska cuno iyo xoogaa dhaxaal waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa iyo inuusan wax jimcisi ah samaynin ama socon oo socodkiisu yaryahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale wax yar markaad cunto marka adoo cuntada aad badnayn haddii fadhigaagu bato waxaa waay dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan
waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya ku soo batay oo dhakhaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga colostral haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku colestarol baa haya marka jilib ay xanuunhaya ama bahalka ay xanuunhaya saasoo kale ay dhahaan laakiin ma aha colesterolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirka u baahan yahay qayb waxay leedahay jirka u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaan ku jirkeenu isticmaalo iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunka ah maxay samaysaa kolesteroolku waxay ku dhigtaa xididada ama halbolayaasha dhiigu maro iyo waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku iraahaa tuubada dhiigu ama xididka dhiigu maraya yaraanaya mararka qaarkood wuu adkaanaya waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo colesteroolka mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxal ahaan aan colesteroolku ayagoo caata ah ay badan tahay kuwaas in lagu khalda ma aha marka waa laakiin isku wax bay keenayaan isku problem bay keenayaan waxaa ka mid a marka haddii qofkaas colesteroolka qaba cayilan oo kale for example oo colesteroolka badato oo jirkiisa ku badato oo uu dhiikar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo intaasi waxay intuba ku shaqaynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan ilaa aan aragto qofkii strog ku dhacay ilaa aad aragto qofkiio lugihiisii maxaanku ira aysan dhiig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhirka tegayso wadnaha oo kale oo ay dhibaato oo xididada wadnaha oo dhiig asaga siiya wadnaha siiya ay xiraan sidaa daraaddeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco sababta ugu badan yahay dadka buurbuuran dadka colesteroolka qaba sidaa weye iyo dadka sokorta qaba marka way iskaalmaysanhayaan dhiikarka sokorta iyo colesteroolka badan way iskaalmaysanayaan marka dhibaatadaasuu leeyahay sidee qofka uu uga hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi colesteroolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid ah inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurta le uusan qofku qaadan iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo uu jimicsado ayaduna waa very important waa markana doctor cabdi faarax taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexayn karaya cayilka iyo sokorta sokorta yacni dhowr nooc waay type one type two iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant yani jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insuliinkii resistant u noqdo ama u adkaysto sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaanku iraa sokorta ka tagto marka aada bay muhiim u tahay inuu qofku maxaan ku dhaa ku dadaala arrinta ayada miisaanka inuu dhimo intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa daktar cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud intaan mar kale kulmi doonno sidaa ay nabadgeli
ibraahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo la xidhiira dhaqan celinta iyo sida dadka qaxootiga xuquuqdooda loogu doodo ama looga shaqeeyo oo aad ugu badan waddanka kenya gaaran hay-adaha qaxootiga iyo kuwa la shaqeeya ayaan ku guulaysanin in ay dadkaasi noqdaan marka ay soo kabtaan kuwa dib ugu noqda dalkoodii waxaana inta badan loo aaneeyaa inay dadku doonayaan inay dibadda sii aadaan haddaba su-aasha taagani waxay tahay maxaa sababaya in dhallinyaro fara badan oo wax la baray aysan marnaba marka ay wax bartaan aanay dalkooda ugu laabanayn waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya siciid abuukar oo dhinaca sharciga ka caawiya qaxootiga iyo cabdifitaax cabdulaahi muuse oo ah qoraa soomaaliyeed islamarkaana wax ka qora arrimaha qaxootiga waxaan ku bilaabayaa
annaga howsh waa wadaynaa waxaan ku wadaynaa dadka inaan wacyigelino khaasatan kuwa qaxootiga ah weliba muddaan dambe waxaa nagu soo biiray kuwa dibadda laga keenay oo dhaqan celis ah waxa ulajeedkeenan wuxuu yahay qofka inuu dhismo hadduu qofka dhismo ayuu waxtar leeyahay marka waxaan u diyaarinaa siduu uu wadanku ugu noqon lahaa uu wadanku ugu noolaan lahaa alaba maya boqolkiiba haddaan dhaho een, waxaa keliya aan ku guulaysanay boqolkiiba labaatan sideetan nasiib daro dhalinyaradu waxay- waxaa haya wax la yidhaahdo cudur buufis xataa kan dibadda kiimid dibadduu rabaa kan qaxootiga soddonka sano ku gaaray dibadduu rabaa cabdifitaax cabdulaahi muuse runtii eh, marka aan ka hadlo eh, arrinka dadkan soomaaliyeed ee boofisku wereershay ee ku socda dibadaha runtii waa nasiib darro Eh, ummad inay waddankeedii ka qaxdo oo uga qaxdo dhul kale oo shisheeye oo dereg iyo da- iyo diin midna aan lahayn Eh, waa nasiib darraday ka mid tahay Eh, in dalka laga saaro dadkana waa shay adag oo very difficulty oo aan xusuusta dadkana qayb kaga noqon doontaa sannadihii eh, debadu cararka ee siciid abuukarow miyaadan dareensanayn in aad la mid tahay qof weel duleela wax ku shubaya maxaa yeele labaatankii sane ugu dambeeyey ayaa dhaqan celin iyo weliba baaraligalka xagga sharciga ugu doodaysay haddana wax dalkii ku laabanayaa ma jiraan maxay tahay sababtu Een, sababta dadkay u taallaa aniga laakiin hawshayda hadafeelada waana ku qanacsanahay inaan gudbiyo go'aanka se- waxaa ay- waxay ka go'daa dhallinyarada Een, mana diidsanay dadka dibadda noo jira qaarkood in dadka ama qaxootiga ha ku noolaadaan ama waddankii ha ku noolaadaan inay waxtar leeyihiin laakiin maanta dhallinyaraday soo kacday waxaa la marayaa soddon sano iyo waddankiina xaaladiisu waa u jeedaa marka aniga ulajeedkayga waxaa dadka dhalin- qaxootiga ah inaan ka dhaadhiciyo adduunyada way isbedeshay haddii kuwii hore ay aadeen dibadda bal idinka waddanka ka- wax ka doona ee waddanka wax laga dhiso ee cabdifitaaxow een, mar haddii ay dhallinyaradu wax bartaan oo kuwii dhaqan celiska ahaa la hagaajiyey dibadaha ka soo noqdaysay siciid sheegayo ee, maxaa ku jaban haddii ay inta dibadaha tagaan oo wax bartaan ay dalkii dib ugu noqdaan Eh, runtii way fiicnaan lahayd inay dalkii ku noqdaan oo waatan dee nin waliba uu jecel yahay in ilmihiisu isagoo caafimaad qaba oo dhulkiisa ku kora oo ku barbaaro diintiisa haysta inuu arko Eh, runtiina mar dhinac marka laga eego dhallinyarada lama yaabayo oo mugdi baa ka dambeeya oo dalkii inuu ka sii daro mahane mararka qaarkood waxaas odhanaysaa maanta buu ugu daran yahay dhibaatadaa badan oo dadka hoggaanka dalka u noqonaya iyo waxa ku hoos nool iyo googoynta la kala googooyey oo quruume ku khanaadireen oo la balayn muddo dheer ka hor la diyaariyey oo borseeskiisii socdo uu marba mid qarxaayo oo marba filin hor le- ee, ummaddii la hordhigaayo inay keenayso in qofkanu niyad jab ka qaado dabadeedna uu is yidhaahdo nolosha bedel ee, ay keento inay dhallinyaradu yaacdo waana ka xumahay runtii anigu inay eeddana iyaga anigu inta badan saari maayo eedda waxaan saarayaa dadka dalka gudihiisa hoggaanka ka ah oo bulshada la rabo inay u abuuraan horumar dhaqaale iyo wax ay ku hakadaan oo ku higtaan oo nafta uu heshan karto qofku kusoo dhiiran karo Ee, waa isla su-aashii ee siciid abuukarow ma jiraa casharada aad siisaan ama dhaqan celinta ha noqoto ama kuwa ay orientationka ah oo wacyigelinta ku saabsan ee wadaniyadda iyo jacaylka iyo dalkooda ee meel kastoo ay tagaan bayna niyadda ku hayeen oo dalkooda aan loo dhaamin taa ka waran taa eh, siyaabo kala duwan ayaan u soo saarnaa weliba aniga shakhsi ahaan waxaan isticmaalaa facebooka eh, waxaan ku soo bandhigaa marmarka qaarkiis iyadoo majaajilo yar ayaan sameeyaa waxaan sameeyaa eh, sugaan Eh, sidaasa ugu gudbinaa markaan eh, wada shaahaynana mawduuca ugu weyn oo aan wado aniga waxa waaye qofka soomaaliga dhallinyarada weliba gaar ahaan sida aan ugu dhaadhicin lahaa khaladaadka annaga galnay inaysan ayaga ku dhicin oo ay waddanka ku labtaan Een, cabdifitaaxow buug badan oo ku saabsan dhaqan celinta iyo wadaniyadda iyo waxyaabaha aad qortay ku jiraan Ee, marka maxay tahay ee, fariinta aad diraysaa markaad eegto ee, dadkan dhallinyarada ah ee dhaqankii kasii lumaya ee diintii kasii fogaanaya ee qurbaha u yaacaya ama dalkiiba aan rabin waxyaabahaad ku wacyigelisaan ama qaybo ka mida buugta aad ka qortaan wallaahi kolley buug badan baanu ka qoray oo kala duwan oo anugu horta buugtan qoraa waa wa- waxay u- waxay u qaybsantaa eh, waa arrimaha bulshada dhammaantoodba laakiin waxay u qaybsataa qayb eh, educationka ah oo xagga waxbarashada ah iyo qayb ah eh, bulshada wacyigelinteeda haddana bu- waxaan u sheegnaa in waddanku uu u baahan yahay dad ee aan u baahnayn wax kale dadkiina haddii uu ka baxo dalka inuu dalku baylah noqonayo nin waliba hogoranayo sida haddaba taagan oo in kuwii jaaraanka la ahaa ay maanta keeneen inay dhulka annagaaba qaadanen annagaa leh eh, oo u bareeraan oo aanay gaban oo caalamkii oo gacmaha ka haya ay ka fara baxsadaan Eh, dad la'aanta weeyaan oo dadkiioo sii yaraanaya dadka waxaan kula talinayaa dalka inay aaminaan ayna isku dayaan sidii ay dalkooda iyo dadkoodana u difaaci lahaayeen horumarna ula gaari- u gaari lahaayeen dadka kan hoggaanka ana dee dhallinyarada bedeli karta raje inteen leeg ayaad ka qabtaa inay dadku ee, mustaqbalka soo socda ee wadaniyada iyo dal jacaylka iyo ku laabashada wadankoodii iyo fariinta ee, xalka ah ee aad dirayso marka hore een, waxa l- l- een, xikmadda ay ku tusaysaa haddii aad wax shaqo ku mashquushid habka shaqadaas aad u wadidna ay miro dhal noqon weeyaan laakiin aad ku kalsoon tahay shaqadaasi inay shaqo suuban oo hagaagsan ay tahay waxaa lagaa rabaa inaad bedeshid habkaa wax u wadi habkii aan wax bedelaa hadda oo waxaan ka faa'iidaas- ka faa'iidaystaa mada- mada- madal soomaali iskugu timaado laygu yeedho ama facebooka ama kulankayga shakhsiga ah iyo meelahan kula kulma hay-ad baan leeyahay ama hay-ada ii wacayso hay-adaas meesha ugu faa'iidaynaya ama iskuulaada qaarkoodan tagaa kuwa isliig ku yaal laakiin hadda waa bedelayaa cabdilfataaxa la shaqaynaya saxaafaddaan la shaqaynaa oo adiga ugu horraysa waxaan yeelanaynaa kulamo joogto ah waxaan yeelanaynaa madal aan iskugu nimaado annaga horta iswacyigelinno waan dhaha war xaggee wax ka halaysan yihiin habkee ugu fiican oo dadkeenna saamayn fiican iyo dalkii wadannimada kas- soomaali waa muwaadiniin laakiin wadaninimada ma hayno aad umaadsantahay kuwaasi waxay ahayn cabdifitaax cabdulaahi muuse oo ah qoraal soomaaliyeed iyo siciid abukar oo dhinaca sharciga ka caawiya dadka qaxootiga islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada dooda gaabnayn tahay inoo joogto intaan mar kale wadan kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaan la socodsiinayay yaasiin ciise wardheere halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacaddeenii fiidnimo dhegihiinna waxaa ku soo dhacaya maqalka muusig ee la xiriira qasiidada nabi ammaan een ugu talagalna bisha barakeysan ee rabadaan
يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل الحسد السلام عليك السلام عليك حياك الضحى بحيدك بركة لها حياك كوبيك يوم إنا بقدر ربو خدا بقد تحيني بشير ما أوري ولال سلاليك جاية بدل يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العسات السلام عليك السلام عليك inaan boqoloon bartiyo yiilku ku jiray bulshadka baroortoon markaad luxudkan rabe oda boqotay xidhe bashir maure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dufra alcusati asalaam calayka asalaam calayka boqorkiina qiraa bulshada ugu yeedhi jiray inaan beledku marmaray bashleeyo ayaan rabe oda boqotay xidhe bashir maure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dufra alcusati asalaam calayka asalaam calayka
dandaawi iyo kooxdiisa ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa waa sahre cabdi axmed oo idinla sidaas siiya nabadgelyo
baraaruga markuu lahaa mukhtaar musan tudurguday inaan isku bifaoon galgasha baxaadkaan rabe يا رسول الله